galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa washington waa maalinimo isniina taarikhduna ay tahay kowda bisha noofembar ee sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana iyo mitirban iyo weliba bogga v o a somali com dhegaystayaal saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxay halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah doorashada aqalka hoose ee soomaaliya oo maanta bilaabantay
wadarta codka xumaaday ee hallaabay waa hal waxay heshay marwe mushtaaq ibraahim yuusuf saddex cod sidoo kale waxau helay his excellence deputy prime minister mahdi maxamed guuleed sagaashan iyo toddoba cod marka isagaasaa ugu gudbay kursigii faraxnimada tirsigiisu ahaa laba saddex sagaal aan la nahamaliyo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada dhadhaab oo doonaya inay ka qayb galaan dhismaha nabadda ee soomaaliya waxaa dowlad la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadka isdileen qaladaadka la kala galay markii laiska cafiyo kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa qodobadaasi iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan boqol xubnood oo ka mid a hogaamiyaasha dunida ayaa isniinta maanta kulmaya xilla uu bilow yahay hawsha shirka labada toddobaad ee qaramada midoobey ee ku saabsan isbeddelka cimilada iyadoo meelaha diiradda in la saaro la filayana ay ka mid yihiin yabooh lagu yaboohayo beegsiga qaaca iyo weliba in la maalgeliyo islamarkaana gacan laga geysto amaba gacan la siiyo dalalka soo koraya inay u babac dhigaan saamaynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ra-iisul wasaaraha dalka britain bolis johnson oo martigelinaya shirkan glasgow ee scotland ayaa la filayaa inuu xoojiyo sida dhaqsaha ee loo howlgelayo taas oo la sheegay inay aadamuhu muddo sugayeen sida laga soo xigtay khubaro ka tirsan xafiiskiisa ayaa ra-iisul wasaare johnson uu sheegay in haddii aan si dhab ah loo qaadan isbeddelka cimilada maanta ay ku habsaami doonto carruurta in ay saamayn biritole ay sameeyaan ama ay tallaabo qaadaan john kerry ergeyga maraykanka ee isbeddelka cimilada ayaa isna warfidyeenada u sheegay ka hor kulanka isniinta maanta in yoolka shirka ay ka mid yihiin ama yoolalka shirka ay ka mid yihiin in kor loo qaado hiigsiga dunida oo aada muhiim u ah iyo weliba in dalalka ay ka go'naato waxaa ugu yeedhay tobankii sannadood ficilka ahaa si loo xadido cimilada dunida ee kululaanaysa islamarkaana la gaadhsiiyo hal dhibic shan digrii celsius taasoo ka sarraysa heerkii ka hor warshadaha tirada dhimashada xanuunka covid sagaaliyo toban ee dunida ayaa gaadhay shan milyan oo qofa sida ay sheegtay maanta xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda johns hopkins waxaanay xaruntu sheegtay wakhti hore isniintan maanta ah in shan milyan iyo afar boqol iyo shan iyo labaatan qof ay gaadheen tirada dhimashada guud ahaanba dunida ee xanuunkan tiradan cusub ayaa imanaysa bilo kadib markii bishii juun la shaaciyey dhimashada afar milyan oo qof oo xanuunka guud ahaanba dunida ugu dhintay iyadoo tanina ay imanayso xilli qaar ka mida dalalka dunidu ay la daalaadhacayaan inay helaan tallaal ay siiyaan muwaadiniintooda halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalkii xoojinta ahaa warqad furan oo loogu baaqayo hogaamiyaasha g labaatan ee ku kulmaya magaalada rome ayaa hay-adda caafimaadka adduunku ay ku xoojisay farqiga qaybinta tallaalka ee u dhexeeya dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka ah shiinaha ayaa dib howlgeliyey khadkii ganacsiga dhinaca cirka ee ula lahaa afghanistan tallaabadaasi oo gacan kaga geysanaya dalkan ay dagaaladu halakeeyeen ee ay deriska amaba jaarka yihiin islamarkaana haatan gacanta ugu jira xukunka cusub ee daalibaan kaasoo la tacaalaya xaalada dhaqaale iyo weliba mid bini'aadamnimo oo sii xumaanaysa diyaaradda nooca alaabaha qaada oo siddeeshan iyo afartan tan oo digirta cada ayaa haddii ka duushay magaalada kaabul iyadoo u wajahan amaba ku socota suuqa shiinaha taasoo calaamad u ah soo celinta khadkii ganacsi kadib markii kooxda islaamiga ah ee daalibaan ay xukunka afghanistan la wareegeen bishii august bilaal karimi oo afhayeen u hadlay xukuumadda daalibaan ayaa v o a u sheegay inay rajeynayaan in dhaqdhaqaaqa ganacsi uu sii socon doono islamarkaana uu xoojin doono xidhiidhka ganacsi ee ka dhexeeya shiinaha ugu dambayntiina qaramada midoobay ayaa xaddii ka wada xaajootay tallaabooyinka suurtagalka ah ee ku aadan ra-iisul wasaaraha xukunka laga tuuray ee suudaan maalin kadib markii boqolaal kun oo qof ay isugu soo baxeen si ay uga mudaharaadaan afgembiga militari ee halkaasi ka dhacay volcol bertis ee wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan suudaan ayaa sheegay in xamdoog waa ra-iisul wasaaraha suudaan ee xukunka laga tuuray ee uu si fiican uu fiican yahay balse weli uu xabsi guri ugu jiro gurigiisa dibadbaxayaasha ayaa weli jooga jidadka iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay jidadka xidheen kadib markii ay isugu soo baxeen si u yimaadeen isu soo bax xoogan maalintii sabtidii taasi oo halisteeda lahayd saddex qof ayay toogasho ku dileen magaalada mudurmaan ciidamada ammaanku maalintii sabtidii taasoo tirada dhimashada dadka rayidka ahna ka dhigtay tan iyo markii inqilaabku dhacay isniintii afar iyo toban qof halka warkaasi idinka soo gaadhayaana dhegaystayaal waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington meel kastoo aad joogtaanba galab wacana wanaagsan ayaan idin leenahay aan ku bilownay laba jabhadood oo mucaarid ah oo dagaal kula jira dowladda dhexe ee etoobiya ayaa haddii sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyin iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmedna uu ka dalbaday muwaadiniintu inay hub ka qaataan dagaalkana sii baahaya ayaa halis gelinaya xasiloonida dadka dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika oo mar loo arki jiray dal degan oo xulafaalo ah reer galbeedka kuna yaalla gobol aan xasiloonayn maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixin ay wakaaladda wararkii royters ka qortay colaadda dalkaasi etoobiya ra-iisul wasaare abi axmed ayaa ku booriyey muwaadiniinta dalkaasi inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah jabhadda xoraynta shacabka tigree ee t b l f oo ah koox maamusha gobolka uu kacdoonku ka jiro ee tigray oo ku yaalla waqooyiga etoobiya waxaana hadalkani uu yimid kadib markii ciidamada tigreegu ay sheegteen in ay qabsadeen magaalo kale oo muhiim ah oo caasimada adis ababa ee dalka aan badda lahayn ee etoobiya ku xirta dekedda dalka dariska ah ee jabuuti shacabkeennu waa inay ku baxaan hub iyo dhaqaale kasta oo ay ku difaacaan iskaga caabiyaan islamarkaasina ku aasaan argagixisada t b l f ayuu ku yidhi qoraal abi oo habeenkii axadda soo dhigay facebook afhayeenka t b l f gidaajo rida ayaa sheegay in xogaga tigreegu ay qabsadeen magaalada kombolja iyo garoonkeeda diyaaradaha waxayna ku yaalaan gobolka amxaarada isagoo ku sugan meel aan la ogeyn ayuu khadka telefoonka kula hadlay wakaaladda wararka ee royters habeennimadii axadda fallaago ka soo jeeda gobolka oromiya oo ah gobolka ugu dadka badan etoobiya ayaa sheegtay inay sidoo kale qabsadeen magaalada kimisi oo konton iyo saddex kilomitir koonfur ka xigta kombolja kuna taalla waddada weyn ee aadda caasimadda adis ababa afhayeenka xogaga xoreynta oramada o l a ooda tarbi ayaa sheegay in kooxdani ay la wareegtay deegaanka kimisi oo saddex boqol iyo shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada adis ababa ayna la dagaalamayaan ciidamada dowladda o l a waa koox la mamnuucay oo ka baxday jabhadda xoreynta oramada oo ah urur mucaarad ah oo horey loo mamnuucay islamarkaana musaafiris ka soo laabtay markii uu abi talada dalkaasi qabtay labada kun iyo siddeed iyo tobankii oramada ayaa ah qowmiyadda ugu badan ee etoobiya qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasheeda siyaasadda ayaa u xiran xukuumadda abi bishii agost o l a iyo t b l f ayaa ku dhawaaqay inay galeen isbahaysi militari si ay cadaadiska ugu kordhiyaan xukuumadda dhexe ee dalkaasi afhayeenka dowladda dhexe ee etoobiya laga satulu afhayeenka ciidamada militariga etoobiya kornel gednet adane iyo afhayeenka maamul goboleedka amxara gijaaju muloni ayaan ka jawaabeen codsi ku aadan in ay ka hadlaan sheegashada t b l f iyo o l a wakaaladda wararka ee royters ayaa warisay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada gidaajo iyadoo axaddii ay khadadka taleefanada ee magaalada kombolja u muuqdeen kuwa xiran royters ayaan la hadlin qof ku sugan magaalada kimisi axaddii dowladda gobolka amxara ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhammaan hay-adaha dawliga ah ay joojiyaan howlahooda caadiga ah ayna miisaaniyadooda iyo wax kasta oo agab oo ay haystaan u jiheeyaan ololaha badbaadada mas-uuliyiinta heer kastana waa in ay abaabulaan dadka oo ay u horkacaan jiidda hore ayaa lagu yidhi bayaankaasi waxay sidoo kale ku dhawaaqeen bandow bilaabanaya sideedda fiidnimo iyadoo muwaadiniintana ay ku booriyeen inay gaadiidkooda ku taageeraan ololaha dagaal dagaalka ayaa ku dhowaad sanad ka hor ka dhex qarxay ciidamada federaalka iyo kuwa t b l f oo siyaasadda etoobiya maamuleysay ku dhowaad soddon sano ka hor labada kun iyo siddeed iyo tobankii oo abi axmed loo magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaare colaadda ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo rayida waxaana dad ka badan laba milyan oo qof ay ku qasbeen inay guryahooda ka barakacaan ciidamada tigreega ayaa markii hore la jibiyey laakiinse bishii julaay ayay dib u qabsadeen inta badan gobolka tigray kadibna waxa ay dagaal la galeen gobolada deriska la-ah ee amxaarada iyo cafarta halkaasi oo boqolaal kun oo qof oo dheeri ah ay guryahooda ka barakaceen ciidamo goboleedka amxaara ayaa ka barbar dagaalama ciidamada federaalka labada gobol ee tigray iyo amxaara ayaa in muddo ahba waxaa ka dhex taagnaa muran dhanka sohdinta ah oo salka ku haya dhulbeereed ku yaala galbeedka tigray oo hadda gacanta ugu jira maamulka amxaarada ciidamada tigreega ayaa sheegay inay dagaalka sii wadi doonaan ilaa ciidamada amxaaradu ay ka baxaan aagga aadka loo ilaaliyo ee galbeedka tigray islamarkaana ay dowladda dhexe ee dalkaasi ka ogolaanayso in gargaarku uu si xor ah ku gaari karo qeybaha kala duwan ee gobolkaasi tigray qaramada midoobey ayaa horey xayiraadaha gargaarka ugu eedeysay dowladda iyadoo sheegtay in ilaa afar boqol oo kun oo qof ay ku nool yihiin xaalad macluul ah laakiinse dowladda ayaa beenisay inay go'doomisay gobolkaasi
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaasi ee wakaaladda wararka ee royters ka qortay xaaladda colaadda dalka etoobiya laba kursi oo ka mida kuraasta aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo biixi iimaan cige ayaana ku guulaystay doorasho aanay la kulmin tartan adag xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho doorashadan oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee jenaraal kaahiye ayaa waxaa kursiga koowaad oo sumadiisu tahay oo uu horay ugu fadhiyey xuseen carab ciise maanta u tartamay mushtaaq ibraahim yuusuf iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyadoo guushuna ay raacday mahdi guuleed oo helay sagaashan iyo toddoba cod sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi qadar xariir xuseen wadarta codka xumaaday ee hallaabay waa hal waxay heshay marwo mustaaq ibraahim yuusuf saddex cod sidoo kale waxaa helay his excellence deputy prime minister mahdi maxamed guuleed sagaashan iyo toddoba cod marka isagaa saa ugu gudbay kursigii mufaraxnimadii tirsigiisu ahaa laba saddex sagaal oo ah musharaxa xubinta ku guulaysatay kursigaasi waxaan leenahay hambalyo sidoo kale kursiga labaad oo tirsigiisu yahay laba boqol soddon iyo toddobo ayaa isna waxaa ku tartamay biixi iimaan cige oo afartii sanee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursigaasi iyo cabdiraxmaan xasan ismaaciil iyadoo mar kalena uu kursigaasi hantay biixi waa kan qadar xariir ergada fadhida waxay ahaayeen boqol iyo hal oo waa buuxeen wadar codka xumaaday waa hal cabdiraxmaan xasan ismaaciil wuxuu helay sagaal cod biixi iimaan cigana wuxuu helay koob iyo sagaashan cod saasuu ku noqday biixi iimaan ciga musharaxa u gudbay jagada kursigaasi tirsigiisu yahay laba saddex toddoba dhinaca kale doorashadan golaha shacabka ee maanta labadii kursi ee ugu horreysay lagu doortay magaalada muqdisho ayaa waxaa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed cabdulaahi mahdi oo ka mid a aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada maanta dhacday ay tahay bilo wanaagsan doorashada maanta dhacday dhab ahaantii waxaan dhihi karnaa waa bilo wanaagsan oo maanta la doortay labada xildhibaan ee ugu horreysay aqalka hoose marka dee mar walba horta mugdi iyo madmadow iyo kala sheegasho iyo in wax lagu kala shubto waa wax dhaqan caado soo jireen ah uuna jiraya ilaa inta laga helay doorasho qof iyo cod ah marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa waa bilo wanaagsan in dalku uu doorashadii aqalka hoose guda galo lana dedejiyo si dalku uu doorasho hufan oo hufanaan u galo oo muhiimaddu waxay tahay qof walba soo baxa aakhirka dambe lama ogaan doono halka uu aadi doono marka muhiimaddu waxay tahay soomaalidu nina ma awoodi doono mana tolan doono shaarka sida u rabo soomaalidu waa dad inta badan iska jecel isbedelka inuu yimaado marka aniga waxay ila tahay inay tahay bilaa wanaagsan oo maanta kusoo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horeeyo mahdi guuleed iyo biixi oo kasoo jeedan gobolada waqooyi axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa isaguna qaabkan u dhigay aragtidiisa arinta waxay ka jawaabaysaa culays weynaa oo saara xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka oo runtii saad la socoto baahitaan badan uu soo wajahay kadib markii lagu heshiiyey socodsiinta doorashada siyaasiya marka ay ku heshiiyeen dadka loo yaqaana saamiliyada siyaasadda markaa si guud marka loo fiiriyo qaabkii soomaaliya doorashadu ay u socotay oo hore loo yaqaano oo dadbanaa ayay ka turjumaysaa oo ay ku jireen dadka awoodda le inay markaste ay fursad ugu badan leeyihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
doorashada golayaasha deegaanka ee puntland ee dhowaana ka dhacday ee saddexda degmee qardho ayl iyo weliba ufayn ayaa dumarku ay ka heleen kuraas ka badan labaatan waxaana jirta rajo ay dumarku ka qabaan in ay ku tartamaan hoggaanka golayaasha deegaanada ee kale ee la filaya inay qabsoomaan faadma yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada boosaaso
degmada qardho ayaa ahayd goobtii ugu badnayd ee haweenku ay boqolkii labaatan iyo toddobo ka helaan kuraasta golaha degaanka ee ay xisbiyadu ku tartamayeen qaar ka mida haweenkan ayaa v o a u sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin in dadweynuhu ay codkooda ku doortaan iyaga oo aan qabiil wax ka doonan magacay waa faadmo cabdisalaan xirsi ka mid ah golaha deegaanka ee uu soo xushay xisbiga mideeye xisbiga mideeye waxaan ku xushay in ay tahay qofka labaad gabar aanna dareemay inuu yahay xisbi ahmiyad weyn u haya haweenka doorashada tanuna waxay noo dhiirigelin ku samaysay gabdhihii caqabadaha ay ka haysteen markay xubnaha isu soo sharaxaan muddo badan ayaan isu soo taagnay annagoo danaynayna dalkayaga iyo dadkayaga inaan wax u qabanno fursadna u weynay iyadoo laleeyahay haween baa tihiin waxba ma qaban kartaan maantana alxamdulilahi rabbialcaalamiin madaxweynihii shanaad oo puntland ayaa noo suurtageliyey inaan aqlabiyad ka helno ururada siyaasadaha magacayga waxaa la dhahaa caashe khadar cabdi waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta oo kasoo dhex muuqday golaha deegaanka ku guulaystay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday kuwa kasoo mid noqday ani keligeyna mehe gabdho badan kasoo dhexbaxeen ururada kuna guulaysteen inay golaha deegaanka kusoo biiraan waxaan rajaynaynaa anagu inaan midow oo gacmo is haysana inaan ka shaqayno maxay ahayto ka shaqeyno arrimaha degmada iyo adeegyada bulshada reer puntland waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan ku soo baxay keligay oo bulshada soo saartay iyadoo aanan garabka iqahayn oday dhaqameed aabe walaa nin kale anu aan kusoo baxay codka bulshada magacayga waa nadiifa maxamed cali waxaan ahaa iskuduwaa ururada haweenka sagaalka gobole puntland faraxsanahay qoondada ay ka heleen haweenka saddexda degmo ee tijaabada ah gabdho iyaga iskood u soo doontay inay helaan oo matalaan dadka xildhibaanada ayaa yimi in badan oo ka midana way guulaysteen gabdhaha kaleeta ee reer puntlandna waxaan rajaynayaa inay gabdhahaas ku daydaan waxaa kale oo jirta in ay xisbiyadu ku soo baxeen qoysas isqaba oo maasha allah taasuna guul weyn tahay weliba qaybtood xisbiya hal xisbi ka soo baxeen waxaa jirta oo kale dad heli jiray afar xildhibaan maanta inay heleen hal xildhibaan dad xildhibaan heli jirna ay heleen ka badan
cabdi faarax juxaa oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa sheegay in doorashadan cid kastaaba ay guul sheegan karto islamarkaasna haweenku ay door muuqda ku leeyihiin waxaa soo baxay gabdho la doortay oo si fiican uga dhex muuqda golayaasha deegaanka oo markii ugu horraysay magaaladan qardhoo kale sagaal gabdhood baa soo baxay boqolkiiba toddobiyo labaatan meelaha kalena tiro intaa ku dhow ayaa soo baxaysa marka tiro fiican baa soo baxaysa waxaa muuqata doorashadan cid walba inay guul sheegan karto tallaabadan ayaa waxa ay meesha ka saartay kuraastii sida gaarka ah haweenka loogu xiri jiray waxaana muuqata in haween badani ay si xawli ah ugu biirayaan xisbiyada siyaasadda si ay kaalin mugle uga qaataan doorashada la filayo inay ka dhacdo dhammaan degmooyinka puntland faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
haatanna hargeysa wasiirka caafimaadka ee somalilan xasan maxamed gaafadhi ayaa maanta sheegay inuu sharaxan yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye haddaba wasiirka ayaa arrintanna waxaa ka waraystay waryahayaga khadar maxamed cakulle
khadar aad baad u mahadsan tahay waxaan u malaynayaa nuxurkuna iska caddaan buu ahaa waxaan ku shaaciyey inaan u taaganahay xilliga ay beegan tahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayuu nuxurku shirki jaraa'id u ahaa waan gartay marka wasiir adiga oo ah wasiirka caafimaadka ee soomaaliya xasan maxamed cali gaafadhi waxaad u sharaxan tahay jegada guddoomiye xisbi kulmiya inaan guddoomiye xisbi noqdo harena waa iga go-nayd haddeerna waa iga go-an tahay laakiin afartii sane ee imika xukuumadda madaxweyne biixi ay dhisnayd wasiir baad soo ahayd xilal kala duwan soo qabtay wasaarado kala duwan xilal ka soo qabtay waxay dadku isweydiin karaan maxaa xasan gaafadhi maanta ku soo beegay in uu sheego ama shaaciyo ama sharaxnimadiisa xisbiga kulmiya ee guddoomiyihiisa kaliba dee kolay xilli kala guura baa laga yaabaa inuu inuu yimaado oo xisbigu guddoomiyaha maanta ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland in uu wareejiyo baa laga yaabaa saasayna u dhowdahay marka dee shinkiisiiba galayo waxaa weyaan waa la doonayaa marka aniga iyo ciddii kaleba dee xaq waxay leedahay inay doonto
wasiir haddaan kaa dhex galo tusaale ahaan maantaad adigu sheegtay inaad tahay musharax u taagan jegada guddoomiye xisbiga kulmiye ogaalkaa ma jiraan siyaasiyiin kale oo aad og tahay oo iyaguna u taagan jegadan guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee aad u taagantay
kuma odran karo ciddaasaa jirta laakiin marka uu aqalka dabadda u soo baxo arrinkaasu waxaa laga yaabaa in dee inka kalena ay muuqan karaan waxaa su-aal muhiima ah wasiir ah jagadan aad adigu sheegtay inaad u sharaxantay guddoomiyaha xisbiga kulmiye hadda waxa haya madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi maxaad nooga sheegi kartaa goorta la wareejinayo jagadan ee madaxweyne biixi uu wareejinayo walow xogaha qaar ay tilmaamayaan in bishan nofembar dhammaadkeeda ama bilowga bisha disembar la wareejinayo adu maxaad nooga sheegi kartaa
kusiin kari maayo xogtaana ma hayo laakiin waxaan jecelahay inuu guddoomiyu diyaaru yahay inuu xisbiga wareejiyo wasiir xasan gaafadhi wasiirka caafimaadka ee somalilan laba kun iyo labiiyo tobankii oo saaxadda siyaasadda adigu aad soo gashay khaasatan si gaara urur siyaasi aad samaysay markii dambena adigii raggaad hogaaminaysa xisbiga kulmiya ku biirteen sidii baad uga mid ahayd xisbiga rag kale oo deegaanka ah oo ad deegaan ka soo wada jeedaan ama gobolla ka soo wada jeedaan oo siyaasiyiinaba iyagana la tilmaamaya inay han leeyihiin kursiganuna maxaad rajo qabtaa inaad hesho ama ku guulaysato kursiga guddoomiyenimada xisbiga kulmiya
wallaahi kama kalsooni xumi waxaanaan isleeyahay haddii aan si fiican u shaqeeyo in aan dad badan qasban karo oo weliba aan isleeyahay malaha maanta haddaad tacab geliso cid kaaga habbooni ama maxaan ku lahay kaaga nasiib badani ma jirto sidii aan u qasban lahaa dadka ifaalahay muuqdaana waxaan isleeyahay dadku malaha diyaar bay u yihiin in aan guddoomiye noqdo marka rajo weyn baan ka qaba toddobaadkan ugu dambeeyey waxaad moodaysay xaaladaha ama mawjadaha siyaasadeed ee xisbiyada somalilan gaar ahaan xisbiyada kulmiye iyo wadani inay si isugu eg yihiin meelaha qaarkood tusaale ahaan toddobaadkii dhowaa ayuu sheegay hogaamiyihii hore xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan inuu u sharaxay jegada guddoomiyenimo ee xisbiga wadani shirweynaha shan iyo tobanka bishan qabsoomaya ma la odhan karaa musharaxnimada xirsi ee xisbiga wadani guddoomiyihiisu fursad siyaasadeed bay idinka soo dedejisay xisbiga kulmiye horta dee walba xisbiga qalajaada mid walbana qorshihiisuu leeyahay khasabna maaha in uu ku daydo kulmiye inuu wadani ku daydo qorshe iyo balaanu hore u lahaa uunbuu ku socdaayo oo uu ku shaqaynayaa kaastuun baanay acmaashiisa iyo wixii maxaan ku dhahdaay shaqooyina la qabanaya uu ku dhisan yahay marka wax xidhiidh oo ka dhexeeya
waagaaga dhegaystayaal kaasina waxau ahaa wasiirka caafimaadka ee somalilan xasan maxamed gaafadhi oo u warramayay waryahayaga khadar maxamed cakulle magaalada jigjiga ee caasimada dowlad degaanka soomaalida waxaa ka qabsoomay kulan sare loogu qaadayay fahamka xuquuqaha ee ay leeyihiin dadka baahyaha gaarka qaba warbixintan waxaa magaalada jigjiga nooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata kulan sare loogu qaadayay fahan u yeelashada xuquuqaha dadka baayaha gaarka qaba oo ay kasoo qayb galeen ururka naafada deegaanka ayaa ka qabsoomay caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyadoo lagu barayo kulankani dadka baayaha gaarka qaba bayaanka tirsigiisu yahay shan boqol lixdan iyo sideed oo qeexaya xuquuqaha dadka baayaha gaarka qaba iyo cashiro kale oo la xidhiira xuquuqaha dadka baayaha gaarka qaba haddaba waxaa kulankan ka hadlay ibraahim maxamed oo ah wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dowladdeegaanka soomaalida isagoo sheegay in dadka baahiyaha gaarka qaba ay u istaagaan raadinta xuquuqahooda ka xafiis ahaanna inay si ka duwan sidii hore wax uga qaban doonaan baahiyahooda waxauna yidhi dadka baahiyaha gaarkaa qaba mar walba waxaa loo baahan yahay iyaga laftoodu inay ku dhiiranaadaan inay u istaagnaadaan baahiyahooda iyo xuquuqda ay leeyihiin inay u istaagaan xaqa ay leeyihiin oo ay u doontaan ama ay ka dalbadaan dowladda iyo xafiisyada iyo hay-adaha loogu talagalay inay dadkaasi howlahooda u dhammaystiraan oo ay howlahooda kala shaqeeyaan sidoo kale dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee laga yaabo in aysan joogin goobahan aan ku sugannahay ee ay ka fog yihiin ama qaar badan oo laga yaabo in ayba bulshada inay soo dhexgalaan ku adag tahay waxaa laydinka doonayaa inaad ku baraarujisaan inay bulshada soo dhexgalaan waxaan insha allahu tacaala rajaynayaa in baahiyihiinna gaarka ahaa sidii hore ee wax looga qaban jiray si ka ballaadhan ka waxtarsan inaannu hadda kadib uga qabanno hadduu ilaahay yidhaahdo wada shaqayntuna innaga dhexdeenna inay ahaato oo ay ahaato mid ku salaysan kalsooni iyo kala cabsi la'aan geestiisa cabdi qoriyow oo ah guddoomiyaha ururka naafada dowladdeegaanka soomaalida ayaa kula dardaarmay dadka baahiyaha gaarkaa qaba in ay wax bartaan si ay wax ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada insha allahu kulley naafa ahaan waxaan kala dardaarmayaa in ay dadku wax bartaan ya very important sababtoo haddii wax la barto wax alla wixii hawla ee annagoo aan leenahay ama annaga noogala shaqaynayo ruuxa awood buu lahaan lahaa inuu ka shaqeeyo in tababaro iyo xirfado aada yeelataan oo hami iniga aada la imaataan ayna ahayn in la sugo uun meel wax laga qaadanayo iyo wax yar oon waxba ahayn in laisku dabameeraysta maaha maxamed shariif waa mid ka mid a khabiirada casharada ka bixinaya kulankan waxa uuna faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha lagu barayo dadka baahiyaha gaarkaa qaba kulankan shirkan maanta muhiimadiisu waxay tahay dadka baahiyaha gaarkaa qaba xuquuqdooda guud ahaanba sida ka qaybgalka shaqada see mujtamaca ula shaqaystaan mooraal la siinaya runtii in ay micnaha dadkan caadiga ah xuquuqda ay leeyihiin guud ahaanba inay dadka baahiyaha gaarkaa qabaana ay leeyihiin markaas waxaanu aaminsannahay boqolkiiba boqol markay duruustan ay qaataan in uu maskaxdooda wax ka bedeli oo ka qayb qaadashada dadka baahiyaha gaarkaa qabaay ay noqonayso mid sidii loogu talagalay kulankan ayaa waxaa la filayaa in uu noqdo mid ay faham ballaaran u yeeshaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba xuquuqahooda cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington qaybahay dambe idaacadda galabnimo ayaynu u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan dhallinyarada dhadhaab hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa in ka badan boqol xubnood oo ka mid a hogaamiyaasha dunida ayaa isniinta maanta kulmaya xilli uu bilow yahay hawsha shirka labada toddobaad ee qaramada midoobey ee isbeddelka cimiladu iyadoo meelaha diiradda in la saaro la filayana ay ka mid yihiin yabooh lagu yaboohayo beegsiga qaaca iyo weliba in la maalgeliyo lagana caawiyo dalalka soo kobcaya in ay u babac dhigaan saamaynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson oo martigelinaya shirka glasgow ee scotland ayaa la filayaa inuu xoojiyo sida dhaqsaha ee loo howlgelinayo taasi oo la sheegay in aadamuhu muddo sugayey sida laga soo xigtay khubaro ka tirsan xafiiskiisa ayaa ra-iisul wasaare johnson uu sheegay in haddii aana si dhab ah loo qaadan isbeddelka cimilada maanta ayay ku habsaami doonto amaba ay ku raagi doonto carruurta jiilka soo socda inay sameeyaan britoole tirada dhimashada xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida ayaa gaadhay shan milyan oo qof sida ay sheegtay maanta xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda johns hopkins waxaanay xaruntu wakhti hore oo isniintan maanta ah sheegtay in shan milyan iyo afar boqol iyo shan iyo labaatan qof ay gaadhay tirada dhimashada guud ahaanba xanuunkan ee dunidu tiradan cusub ayaa imanaysa bili kadib markii bishii juun la shaaciyey dhimashada afar milyan oo qof oo xanuunka ugu dhintay ee guud ahaanba dunida waxaana imanaysaa arrintani xilli qaar ka mida dalalka dunidu ay la daala dhacayaan inay tallaal u helaan muwaadiniintooda halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalkii xoojinta ahaa shiinaha ayaa dib howlgeliyey khadkii ganacsiga dhinaca cirka ee ay lalahaayeen afghanistan tallaabadaasi oo gacan ka geysanayo dalkan ay dagaaladu saameeyeen ee ay jaarka yihiin haatanna ku jira gacanta xukunka cusub ee daalibaan kaasoo la daalaadhacaya xaalad dhaqaale iyo weliba mid bani aadamnimo oo sii xumaanaysa diyaaradda nooca alaabaha qaada ah oo sidaa shan iyo afartan tan oo digirta cada ayaa axaddii ka duushay magaalada kabul iyadoo ku jahaysan amaba u socota suuqyada shiinaha taasoo calaamad u ah soo celinta khadkii ganacsi kadib markii kooxdan islaamiga ee daalibaan ay xukunka afghanistan la wareegeen bishii august ee aynu soo dhaafnay galab waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaadhaysa washington soddon sanno oo qaxoontinimoha kadib ayaa dhallinyarada soomaalida ah ee wax ku baratay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka kenya waxay aaminsan yihiin inay kaalin weyn ka qaadan karaan nabadgelyada bulshada soomaaliyeed dhalinyaradan oo nolol adaga ku soo qaatay xeryaha qaxoontiga ayaa sheegay in la joogo wakhtigii dadkooga ay u gurman lahaayeen cabdisalaan salas oo v o eda ka tirsan ayaa warbixintan dhadhaab nooga soo diray kumanaan dhallinyaro ah oo soomaali ah ayaa soddonkii sana lasoo dhaafay ku hana qaaday xeryaha dhadhaab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka kaas oo martigeliyey soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxday dalka soomaaliya horaantii sagaashamaadkii jiilkan oo ku koray nolol dhan walba ay kaga xayndaaban tahay duruufo xooggan oo dhinaca nolosha ah misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la'aan dhanka xurriyadda ah ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhibuursidda dowlad sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada soomaalida maxamed nuur cabdulaahi xasan waasee labaatan jir ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dibudhiska soomaalida xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo annagaa ku dhaanna wax badanaan ka bedeli karnaa dhallinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursadaha waxbarashada ka helay xeryaha dhadhaab waxaa qayb kaha gabdho soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dibudhis u noqon kara nabadaynta iyo xasilinta bulshada soomaalida marin cabdi sahal qoyskeeda oo baxsadkaha colaadihii dalka ka qarxay horaantii sagaashamaadkii ayay ku dhalatay xerada libooya ee dalka kenya waxay v o edu u sharaxday siday u aragto habka loo mari karo dibudhiska nabadda waxaan isleeyahay in loogu dhisi karo dalka burburay ama soomaaliya in dib loo dhiso in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisiinayo soomaalida qabiilada soomaaliyeed sababtoo ah soomaalida waxaa soo dhexmaray dagaalo aada u badan mid qabiilo marka in dib loo fadhiisto oo la heshiisiiyo markaas kadib ayaa waxaa la samayn karaa oo soomaaliya dib ay u hagaagi kartaa oo burburkeedana uu xal loogu heli karaa sababtoo hadda waxaa aada loogu ordaa shirar qaranaa la sameeyaa haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay beelihii kala fog yihiin waxaa dowlad la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadka isdileen qaladaadka la kala galay markii laiska cafiyo kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa dhallinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwo astaan u noqon karo qarnimada soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka soomaaliya waa sida uu aaminsan yahay cabdiweli aadan maxamed oo la hadlay warbaahinta v o a anigoo liidhaha cabdiweli aadan maxamed oona ku dhashay xarooyinka qaxootiga dhadhaab oo sanadkiisana soddon jir aan nahay waxaan ka bedeli karnaa waxyaalo badan sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhallinyarada qaxootiga dhallinyaro nadiif ah aan xagga qabyaaladda iyo qalbiga qurunka ah aan ugu jirin xagga hadday soomaali tagaan waxyaalaha qabyaaladda aan aan isku bahaysanaynin oo dadkaas uu ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad aqoontoodana ku biirin karo una baahan soomaaliya wadankooda inay soomaaliya ku laabtaan oona duruufo awgood qaxootinimo ay ku ceshay saas daraaddeed annaga waxaan doorbidnay inay waddankeenna aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno oona hami weyn aan u sii leynahay ee dadka gudaha ku nool oo ana uga bahay badannahay maadaama xabsi oo kor ka bannaan aan ku noolnahay saas daraaddeed waxaan aaminsanahay waddankeennii haddii aan ku laabanno waxyaalo badan inaan ku biirin karno faadumo cabdisalaan xaaji muuse waxay ku dhalatay xeryaha qaxootiga waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha soomaalida dibudhiska dalka sulaanow waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karta nabadda waxaa waaye maamulka amana nabadeynta waxay kasoo bilaabataa qoyska waxayna u gudubtaa qaranka aniga waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga kusoo barbaaray waxaana ku bartay waxaana laga qaadan karaa door saa-id u muhiim ah dhanka habeenka haddaan nahay sababtoo ah hooyada hadday soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo u doodo nabadda doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxaa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qarannimo marka waa door muhiim ah hadday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda ay wax u bari lahaayeen ayna ugu gudbin lahaayeen si dowladda ay soomaaliya aan u dhisno so cabdilaanow sidaas ayaan dhihi lahaa ugu dambeyntiina maxamuud cabdulaahi ayaa tilmaamay habka dhalinyarada soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadeynta dhanka tacliinta hoos laga soo dhisan ardayda maaragtay fasalada koowaad laga looga sheekeeya muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhallinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadeynta marka qaab oo tacliin oo maaragtay oo waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa saasaan isleeyahay aniga cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal cabdisalaan u mahadsan yahay haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaarisay waryahayaga saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban doorashadii ugu horreysay ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka qabsoontay muqdisho iyadoo la filayo in dhowaan ay ka bilowdaan xarumaha maamul goboleedyada kale ee dalka haddaba doorashada aqalka hoose ma ku dhici doontaa qaab cadaalad ah mise waxaa jiri doono musuq maasuq iyo wax isdabamarin waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodda igala qaybgalayaa siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa cabdinuur maxamed yuusuf iyo yuusuf maxamuud sheekh axmed oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan cabdinuur bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin saynab adiga v o aad baan idinku mahadcelinayaa marka xigta waxaan hambalyeynayaa doorashada golaha shacabka oo maanta si rasmi uga bilaabatay magaalada muqdisho qeybta gobolada waqooyi haddaan su-aashada baaro saynab an waxaa aaminsanahay doorashadu way ku dhici kartaa si cadaalada haddii la raaco habka iyo nidaamka loo dejiyey waxaana ku saabeyna dhowr sabab marka la eego markuu horeysa iyadoo dee tiradii waagii hore wax dooranaysay maanta ay ka badan tahay oo maanta boqol iyo kow ay marayso waa ayna suurageli karin in dee corruption iyo laaluush lala wada gaaro aynan suurageli karin marka haddana la eego maxaan ku dhahaay sida ay maaragtay qoondada haweenka oo kale sanadkan aad moodo in sidii hore ay ka fiican tahay oo maanta aan marayno in ka badan maaragtay boqolkii labaatan dhowr aan sii marayno waagii horna aan ognahay meelaha maraysay marka la eego shuruucda iyo nidaamyada doorashooyina maanta jira oo berigoon aan jiri jirin marka la eego guddiyada maaragtay isdaba jooga ee iskormeeraya ee heer federaal iyo heer maamul goboleed oo isku kontroolaya shaqada marka la eego iyo marka la eego dambeyn misaylka shacabka soomaalida uu gaaray anu waxaan qabaa doorashadu inay ku dhici karto si cadaalada haddii loo raaco wadadii lagu talagalay aada umadsanta yuusuf maxamuud sheekh axmed bismillahi raxmaan raxiim doorashada sida ay ku bilaabatay labada kursi ee maanta lagu doortay magaalada muqdisho oo gobolada waqooyi doorashada horta waa doorasho dadban wuxuu haddaysan ahayn doorasho toosa shacabka ee shaqsiga ay rabaan aysan dooranaynin meeshaasi kama marnaaneyso musuq maasuq iyo eex iyo isdabamarin waxaan hore usoo aragnay golaha aqalka sare sida lagu doortay waxaan hadda arkaynaa runtii habeenkiiba in la shaacinayo musharaxiinta shaqsiga soo bixi karaa waxaa lagu leeyahay kursi hebel shaqsigaasaa soo baxayo oo ah mid musuq maasuq ah mar haddii la ogyahay shaqsiga soo baxaayo ma ahan doorasho runtii si dimuqraadi ah oo ergada ay shaqsiga rabaan ay dooranayaan ma ahan marka waxay iila muuqataa runtii doorasho baarlamaanka koob iyo tobanaad ama aqalka sare hore usoo aragnay ama golaha shacabka oo maanta ay bilaabatay wuxuu noqon doonaa baarlamaan runtii intiisa badan si musuq maasuq ah lagu soo doorto haddii aan dib kugu soo laabto cabdinuur waad maqlaysaa yuusuf wuxuu sheegay doorashadu inaanay qaab daahfurnaan ah ku dhici doonin adigu maxay tahay rajada kuu muuqato oo aad aragtid waa mahadsantahay zaynab waana waana soo dhaweynayaa walaalkay fikradiisa waa soo dhaweynayaa laakiin waxaan is leeyahay ciladahan ah doorasho dadban ama shacabuusa wax dooranaynin cadaalad ma noqonaysa in la yidhaahdo fikrad aniga la qumano maaha maxaa yeelay doorashada haddaba shacaba wax dooranaya waayo mar walbaba shacabka oo dhammaantii ma codeeyeen waxma doorteen kolley shacabka dadka wakiila tiray rabaan ha la ekaadaan ba wax dooran lahaa maantana wax dooranaya boqol iyo kow qof oo ka mida bulshada soomaaliya ka mid a wax dooranaysa marka saasaan horta ani fikraddaas aan ka dhiilaayo inaysa doorasho dadban tahay ama maaragtay looma fasiran karo cadaaladdarra inay noqonayso iyada oo sidaasa oo shacab wax dooranayo oo shacabka wakiila qabaa'ilkii ama bulshaweynta ka wakiila qaybii bulshada ka wakiila ay wax dooranayaan ayaa mataqaanaa cadaaladdu imaan kartaa saasoo kaleeto in loogama qiyaas qaadan karo doorashadan golaha shacabka tii golaha saroo kale aqalka saroo kale maxaa yeele aqalka sare waxaa uun xaq u lahaa inuu soo magacaabo madaxweynaha maamul goboleedkaas inuu soo magacaabo ayaa xaq u lahaa waa hal shaksi ayaa soo magacaabay laakiin middan golaha shacabka waxaa wax dooranaya boqol iyo kow qof oo welibana aan xusi karno inay ergada wax ka xulayaan aqoon-yahanada culamaauddiinka haweenka dhallinyarada odayaasha dhaqanka oo wada jira ay ergada xulayaan halka berigii hore uu oday dhaqameedka keligii ugaaska reerka keligii uu ergada xulayay markaan waxaan dhihi lahaa maahan ciladan hadda walaalkay sheegaya cilado cadaalad darro loo qaadan kara ma ahan aan golaha aqalka sare waan ognahay cidda sidii loo magacaabay golaha shacabkan sidii loo dooranay waan ognahay markaan waxaan aaminsanahay labada cilaba walaalkau sheegayo cilooyin maaha cadaalad darra loo qaadan kara walaale aad baa umahadsantihiin yuusuf waad maqlaysaa cabdinuur dhankaaga maxaad ku sababeynaysaa in doorashooyinku ayan qaab cadaalad ah ku dhici doonin runtii sababaha waa badan yihiin sababaha hadda markaan qaar ka mid a aan tilmaamo waxaa ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada oo awood badan ku leh marka hadda dib u raacno habraacyadii hore loo soo saaray waxay sheegayaan in oday dhaqameedka ka diiwaan gashan dowlad goboleedka uu ergadu soo qoraayo halka kuwii hore ay ahayd ama beys ay u ahaayeen boqol soddon iyo shantii oo dowladda dhexe ka diiwaan gashan taas waa qeyb ka mid a musuqa ama qofkay rabaan madaxda dowlad goboleedyada ay soo saari karaan qofkay diidan yihiin ay reebi karaan waa qeyb ka mid a musuq maasuqa sidoo kale guddigii heer qaran ama heer federaal oo ayaga laftirkooda awoodoodii ama jadwalka hadday soo saaraan oo kale aan lagu dhaqmaynin taas waxay tibaaxaysaa berri haddii dadkii tartamayey ay cabasho keenaan ama cabashadooda aan waxba laga qaban karin qeyb ka mid a musuq maasuqa ayay ka mid tahay marka musuq maasuqyadu waa badan yihiin laakiin ugu yaraan waxaa loo baahan yahay waxay tahay in si si transparency ah lamaba gaari karay ugu yaraan waxa shacabka ay ku qancaya in la qabto laakiin u malayn maayo haddeer sida ay wax ku socdaan ama ay kusoo horey aan usoo aragnay doorasho runtii free and fire election inay wadanka uu ka qabsoomayo uma maleynayo si guud ahaan walaaca iyo caqabadaha jira looga gudbo islamarkaana looga fogaado waxyaabihii horey u dhacay maxaad xalku u aragtaa cabdinuur
walaal adoo mahadsan aniga waxaan xalka u arkaa in dalku uu maaragtay horumar uu sameynayo dhinacyada doorashada maxaa yeele waan ognahay waxaa ka soo bilaabatay hadda iyadoo baan doorasho iyo nidaam midnaba jirin waan soo marnay waxaan soo marnay iyadoo maaragtay hogaamiye kooxeedyo ay maaragtay ay ay ay ay ay maamulayaan doorashada soo marnay waxaan soo marnay iyadoo hal oday oo ogaaska reer keliya uu soo qoraayo mudanihii ama xildhibaankii beesha matala uu soo qoraayo waxaa ku soo xigtay iyada oo hore loo kacayo konton iyo kow xildhibaan konton iyo kow oday erga ah ay soo dooranayaan xildhibaanka reerka waxaan soo waxaan hadda aan muna muuqanayso in maaragtay dee hore loo kacay in tiradii la badiyey in shuruucdii heel maaragtay doorashooyinka soo saaray inkastoo aysan qabsoomin in dee la hamiyey doorasho qof iyo codoo la la hamiyey oo guddigii doorashooyinka heer federaal oo maaragtay guddiga madax bannaanaa ay shaqo bilaabeen baan soo marnay in xisbiye la diiwaangelin aan soo marnay markaan waxaan leehay hore aan soconnaa maaragtay dee roma maalin lama dhisin hal maalin lama wada gaari karo sida la rabo laakiin waxaan xaqiiqa ah inaan in badan kasoo gudubnay insha allahu tacaala inta dhiman insha allah aan gaari doono markaan rajayaya saas oo fiican tahay dee doorashadaana insha allahu tacaala waxaa weeye maamulku suu raba ha noqo laakiin waa wax dooranaya waa boqol iyo kow qof wax dooranaysa ugaaskuna dee ugaas walbaba wuxuu kasoo jeedaa maamulo kasoo jeedaa haddii ugaasku inuu maamulkiisa ka diiwaangashayana oo wax loo baahan yahay oo nidaam jiro weeye odayga inuu diiwaan gashanya maamulka ka diiwaangashan yahay arrin hadda caqabad ku ana maha odayaasha dhaqanka caqabad ku maha maxaa yeelay oday aan kasoo jeedin deegaan ma jiro marka odayga diiwaankiisa in laga yaqaano ka diiwaangashayana waa nidaam baan ani leeyahay marka anugu caqabadahaas maaragtay hadda ma arko horusocod ma arkaa in doorashada insha allah kuwii hore ay ka fiicanta arkaa aad iyo aad ba mahadsantiin adiyo walaalkay dooda igula jira wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa si dhibaatooyinka jira iyo shakiga dad badan ay qabaan looga gudbo
runtii aniga xalka waxaan u arkaa doorashadu horta golaha shacabka maantay bilaawdeen waa bilow waxa ilaa hadda la doorteen waa laba laba xildhibaanoo golaha shacabka soomaaliyeed kamid ah waxa dhimanna waa haddee laba boqol iyo toddobaatan iyo saddex mudanaa dhiman oo runtii shanta dowlad goboleed iyo gobolada reer waqooyi dhammaantood si waxa ugu yaraan wax loogu qanci karo oo shacabka soomaaliyeed ay uga taariiqeeyaan jiilka maanta nool iyo kuwa soo socda ay u noqdaan waa muhiim doorashada in doorasho shacabka iyo dadka tartamaya intaba ay ku qanacsan yihiin inay noqoto cadaaladda marka laga hadlayo qof walba kan laga guuleysta iyo kan guuleystaba markii natiijada la shaaciyo waa muhiim labadaba inay isku marxabeen karaan laakiin haddii uun midka guuleystay uu runtii faraxsan yahay kan kalentana uu cadaalad tabanayo taas ma dhihi karno runtii waa waa waa doorasho lama dhihi karo waa muhiim inaan ka fikirno in runtii mustaqbalka wadankeena iyo dadnimadeena iyo dowladnimadeena waa wax ku jira waaye in doorashooyinkan bilowga ah cadaaladda la waafajiyo oo qof walbaahu uu xur uu qofkuu rabo uu doorto ergada aan la qasbin oo aan laalaaluush lagu bixinin sidaasa anigu aan u arkaa waana mahadsantihiin xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qaybgalay siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa cabdinuur maxamed yuusuf iyo yuusuf maxamuud sheekh axmed oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
doodaasi gaabana dhegaystayaal waxayna la socodsiinaysay waryahayaga saynab abuukar maxamed haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan waxaynu barnaamijka si gaara ugu falaqaynaynaa kooxda kubadda cagta ee manchester united guushii ay ka soo qaadatay tottenham ma suuro gelinaysaa macallinkooda oligana solshay oo culays fara badan uu saaran yahay inuu ku sii nagaado macalinimada kooxda kubadda cagta ee manchester united sidoo kale waxaan eegi doonaa kooxda kubadda cagta ee chelsea iyana horyaalkan in ay ku guulaysan karto iyo in kale hase ahaatee marka hore aan ku hormaro kulamadii ugu adkaa toddobaadkan ee kooxuhu ay fooda isku dareen kooxda kubadda cagta ee lester city oo gurigeeda ku soo dhoweynaysay arsenaal ayaa laga badiyey oo laba gool iyo waxba kooxda kubadda cagta arsenaal ay ku guulaysatay taasi waxa ay ka dhigtay kooxda arsenaal in halkii ay joogtay oo sare uga soo kacdo oo haatan kaalinta lixaad ee horyaalka waddanka ingiriiska ay soo fadhiisato kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa toddobaadkan gurigeeda guuldarro xanuun badan lagu dhadhansiiyey macalinka kooxda crystal bales batrick viera oo kooxdiisu ay la daalaadhacaysay ciyaaro barbara ah oo weliba daqiiqadaha ugu dambeeyey la barbareynayay kulamadii kan ka horreeyey ayaa guul lama filaana ka soo qaatay kooxdii uu markii ugu dambeysay ciyaaraha ka fadhiisanayay u dheelayay ee manchester city kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo iibsadeen maalqabeenno u dhashay waddanka sacuudiga hase ahaatee ilaa iyo hadda aan guulaysanin tan iyo sidii loo iibsaday ayaa chelsea cashir kubadeed u dhigtay oo saddex gool iyo waxba kaga badisay tirataa la mid ahna manchester united ayaa tottenham kaga soo guulaysatay haddaba kooxda kubadda cagta ee manchester united oo taageerayaashoodu ay muddaba dalbanayeen macalinka in shaqada laga eriyo weliba kulankii kan ka horreeyey oo kooxda kubadda cagta ee liverpool ay shan gool iyo waxba kaga soo badisay ayaa haatan moodaa inuu culays fara badan ka dejiyey macalinkaasi isla markaasina uu maalmo kale ku sii nagaan doono haddaba barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waxaa marti ugu ah mahadda fuuji oo ciyaaraha ka faallooda waxaana jeclahay marka hore in aan bal falanqayno kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester united ee tottenham ee mahad kulankaasi markii aad eegto inta aynaan u gelin bal mustaqbalka macalinka oligana solshire ma kulan ay kooxdu nasiib ku badisayba mise macalinku isbedel uu keenay ayaa u suura geliyay kooxdiisu inay badiso
maxamuudo horta waad mahadsan tahay manchester united waxaa saarayd culays aada u fara badan kaasoo ay ka yimi markii ay liverpool uga soo badisay shan iyo eber koojka culays badan waa saaran yahay maxaa yeelay expectationka laga filayay ayaa haay ah oo weliba ay aaminsanaayeen dadka taageerayaasha inuu sanadkan qaadi karo koobka laakiin markaad eegto kulankii ay hadda ciyaareen shan baa laga soo badiyay kii ka horreeyey kanna saddex bay ku badiyeen ma isbeddel macallinka uu keenaya mase waxaad u aragtaa kulan inku toost inu ah
waxay iska ahayd ciyaar horta ciyaartu sideeda waa isku dheelitirayd laakiin manchester united culays badan oo xagga taageerayaasha ka saaran daraaddeed iyo isbeddelka afka hore oo uu sameeyey inuu ronaldo iyo kafani halmar isla ciyaarsiiyo ayaa u saaciday inuu badiyo iyadoo tottenhamna ay dhibaatooyinkeeda ay iska haystaan oo koojka iyo ciyaartooydu aanay habi isku ahayn
natiijada marka garoonkaasi ay weliba guriga waxaa lagu ciyaaraya tottenham marka natiijadaasi macalinkan ma ka badbaadin kartaa dalabka ciyaartooydii hore iyo taageerayaasha ka imaanaya in ninkan shaqada laga eriyo algonasoshaar macalinka manchester united
maya baan isleeyahay maxaa yeelay culayskii aad buu weli u saaran yahay expectationka laga rabayna booska ay hadda ku jiraan oo in siddeed dhibcoodna laga horeeyo dhowr sagaal iyo toban goolna laga sarreeyo dadweynuhu kuma qanacsana saasooy tahay afarta ciyaarood ee soo socda saddex ka mida wuxuu la ciyaarayaa kooxo waaweyn waxay is arkayaan mansiri arsenaal iyo chelsea marka weli culayskii wuu taagan yahay wuuna saaran yahay marka cimrigiisa halkaas baa lagu ogaan doonaa intuu gaaray
sii joogista macalinka manchester united waxay ku xiran tahay natiijada kulamadaas waa tahay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa iyadu horyaalka sanadkan hogaaminaysa toddobaadkan manchester city waa laga badiyey liverpool sidoo kale barbara ayay gashay halkaasina dhibcaad dhowra in ay ka sarrayso kooxda liverpool ayaa ka soo baxday chelsea adoo soo koobaya sanadkan koobka ma qaadi kartaa
way qaadi kartaa maxaa yeelay daweyga ay chelsea u ciyaarayso ilaa iyo hadda waa kooxda ugu difaaca adag premier leaga saddex gool baa laga dhaliyay intii seasonka uu socday toddoba iyo toban ciyaartooy oo ciyaaro kooxda chelsea ayaa goolasha ay ku badinayaan u wada dhaliyey marka goolashoodu kama imanayaan keliya strikerka midfielkii iyo defensigiiba way ka imanayaan lakiin dad baa waxay ku doodaan kooxdu marka ay sidaa u weyn tahay guulaha ugu badan oy gaari karto waa inay noqdaan guulo la garanayo meesha ka imaanayan laakiin mar hadduu difaac gool liim al ninka la dhalinayo wax nasiib u eg baa dadka qaar ku tilmaaman arrintaas sidaa mu arkaysa adigu
maadaama kooxda difaaceedu maxamuuda uu adag yahay oo kooxdii aanay konsiid garaynayn wax goolal ah ama ay aad u adag tahay daweyga ay u difaacayaan oo ah shan saddex labo ayaa marka kooxda kale ay kubadda haysato wuxuu samaynayaa inuu culaysna saaro kooxdii kale difaacoodina wuxuu isku bedelayaa shan afar xal marka afar nin oo dhexa iyo shan difaaca way adag tahay iyo weliba iyagoo haysta gool goolkiibar aad u heer sarreeya oo aad u fiican oo la filayo inuu noqon karo goolhayaha ugu fiican dunida xilligan hadda lagu jiro mendi chelsea jaaniskeeda aad buu fiican yahay sanadka inay qaado aad baad mahadsan tahay mahad waxaa kaloo xusid mudan kooxaha kubadda cagta manchester city liverpool iyo weliba kooxda chelsea sanadka inay yihiin kooxaha loo saadaalinayo hanashada horyaalka waddanka ingiriiska waxaynu arki doonnaa kulamadaasi soo socda iyo weliba xilliga adag ee waddanka ingiriiska bisha disembar marka la gale kulamada badan la ciyaaro halka ay natiijooyinku ku dambeeyaan waaga dhegeystayaal guud ahaana barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa mahad dhafuuje ayaa marti ugu ahaa oo ciyaaraha ka faallowda tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyay maxamuud mascado inala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha gabagabada idaacaddaynu maraynaa markana aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada saare axmed jaamac ku arko markaan ku arka adiga jacaylkuyo abbaara ee heestaasi dhegaystayaal codkeeda inagu soo gaarsiinaysay saar axmed jaamac ayaana ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo